galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin talaada ah bisha meyna waa sagaal sannadka labada kun toddoba iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o e somaali com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah jacfar kuukay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah somalilan oo sheegtay in shirka london aanu khusayn laguna casuumin
shirkaas waa shir loo abaabulayo soomaaliya waxaana wada abaabulaya dowladda ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda soomaaliya laftigeeda annaka somalilan indhoqodaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha sidaan ka warhayo shirka labada qodob ee ugu muhiimsan ee lagaga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka bay waxaa kalood maqli doontaan barnaamij gaar ah oon ku egayno dabaqadaha nolosha ee ka abuurmay magaalada muqdisho
dabaqad waxaan u naqaanaa anaku diishley iyo diifley dabaqada sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha ku shaqeeyo diyaasbarada iyo nuucsaasa mujtamaca waxay ka yihiin boqolkii labo laakiin dakhliga soo galo boqolkii waa lixdan iyo shan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay waddada makaal mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo lixda maqhribnimo ilaa saqda dhexe labiyo tobanka habeennimo gaadiidka ciidamada amisom waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka banaadir iyo guddiga isku dhafka ah ee loo magacaabay amnigu ay ka mamnuuceen in waddadaasi la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidkaasi loo adeegsado waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay afar qof weerar qaraxyo ah oo toddoba kalena ay ku dhaawacmeen afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka banaadir oo u xil saaran sugidda amniga gobolka banaadir waxaa xusid mudan in sidoo kale la dilay xalay ugu yaraan laba qof oo siyaabo kala duwan loo dilay
ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa ku dhimatay ku dhowaad shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud ee gobolka bay iyadoo sidoo kalena dadkaasi dhintay ay ku jiraan ciidamo gurmad ahaa oo kuwa maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo jidka loo galay al-shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen magaalada ilaa toddoba iyo toban askarina ay ku dileen dagaalka halkaasi ka dhacay hase yeeshee saraakiisha maamulka koonfur galbeed ayaa beeniyey arrintaasi iyagoo sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa amisom
wararka hordhaca ee ka soo baxaya doorashada madaxweynenimada kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in uu ku horeeyo murashaxa xisbiga liberaal democratka ee moon j in raayo ururin ay warbaahinta kuuriyada koonfureed ka samaysay doorashada kadib ayaa muujinaysa in moon j in uu ku guuleysan karo boqolkiiba koob iyo afartan isagoo ka horeeya saddex iyo tobanka murashax ee xilka madaxtinimada kuuriyada koonfureed ay u tartamayaan doorashadan ayaa imanaysa iyada oo dadweynuhu si taariikhi ay isugu soo baxeen doorashada dadweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ka caraysnaa musuq maasuq baaxad weyn oo ay ku kacday haweeneydii madaxweynaha ka ahayd dalkaasi ee xilka laga casilay bark gun e arrintaasi oo dhalisay kacdoon shacabka ah kuwaasi oo isugu soo baxay waddooyinka dalkaasi kuna guulaystay akhirkii in xilka laga qaado madaxweynihii hore waxaa lagu wadaa in wasiirka arrimaha dibadda maraykanka rex tylerson uu magaaladan washington kula kulmo dhiggiisa ruushka sergey lafrof arbacada berita si ay uga xaajoodaan arrimo la xidhiira xasaradaha ka oogan dalalka suuriya ukrain iyo goobo kale war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in taylerson uu doonayo inuu ku soo qaado kulankaasi dadaalada lagu doonayo yaraynta dagaalada gargaarka bini-aadanimo ee shacabka siiriya iyo weliba in loogu gogol xaaro xal dhammaystiran oo laga gaaro qaska siyaasadeed ee dalkaasi ka jira warkan ayaa imanaya xilli wasiirka gaashaandhigga maraykanku uu sheegay in dalkiisu uu si dhow ula socdo qorshaha ruushku uu dhulka nabdoon uga owdayo gudaha dalka siiriya qorshahan uu ruushku soo hindisay turkiga iyo iiraanna ay ku raaceen ayaa looga gol leeyahay in lagu calaamadeeyo afar aago ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada dowladda ku kacsan ee sida la sheegay aan argagixisada xiriirka la lahayn qorshahan wuxuu dhaqan gal noqday habeenkii jimcaha ahaa waxaanu ruushku sheegay in diyaaradaha isbahaysiga ee uu maraykanku hogaamiyo dul mari karin aaggaasi tallaabadaasoo maraykanka walaac ku beertay
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ugu yaraan saddex iyo toban qof ayaa ku dhimatay ku dhowaad shan iyo toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka goofguduud ee gobolka baay iyo ciidamo gurmud ahaa oo kuwa maamulka koonfur galbeed ka tirsan oo jidka loo galay waryaheena gobolka nooga soo warama mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixintan inoo haya
dagaalku wuxuu bilowday barqanimadii saaka markii kooxda shabaab ay weerarkadiisa ku soo qaadeen deegaanka goofgaduud shabeelow oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inta la ogyahay waxaa dagaalka ku dhintay saddex iyo toban ruux oo ka mid ahaa dhinacyada dagaalamay lix ka mid ah ciidamada dhintay oo ahaa kuwa maamulka koonfur galbeed waxay ahaayeen ciidamo gurmada oo saarnaa gaari nooca cabdibilaha oo miino ay kula kacday inta u dhexaysa baydhabo iyo goofgaduud sidoo kale iskoorimaadka maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud waxaa ku dhaawacmay in ka badan toban ruux oo dhinacyada dagaalamay ka mid ahaa kooxda al-shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku-haynta deegaanka goofgaduud shabeelow oo fadhiisan u ahayd ciidamada koonfur galbeed sida ay v o a u xaqiijiyeen ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamay sidoo kale wararka laga helayo deegaanka goofgaduud ayaa xaqiijinaya in ciidamada koonfur galbeed soomaaliya dagaalka maanta ka dhacay deegaanka goofgaduud looga qabsaday mid ka mid ah gaadiidka dagaalka wuxuuna dagaalka ahaa mid aad u culus oo la ysku adeegsaday rasaasta noocyadeeda kala duwan taliyaha ciidamada booliiska gaarka koonfur galbeed shiine macalin nuurow oo aan khadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay ciidamada booliiska gaarka inay haatan ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud islamarkaana ay wax kama jiraan tahay in shabaab ay qabsadeen deegaanka goofgaduud xaaladda goofgaduud ayaa weli kacsan waxaana duleedka deegaanka goofgaduud laga maqlayaa rasaas goosgoos ah inkastoo dagaalku uu joogsaday ciidamo fara badan oo gurmad oo isugu jira kuwa dowladda federaalk iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray deegaanka goofgaduud shabeelow mana ahan mid ku cusub deegaanka goofgaduud shabeelow oo fadhiisin u ah ciidamada koonfur galbeed inay weerar ku soo qaadaan kooxda al-shabaab iyadoo muddo dhowr jeerna ay soo weerareen deegaankaasi fadhiisinka ay ku leeyihiin ciidamada koonfur galbeed mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington magaalada london waxaa ka furmaya shirweyne looga hadlayo arrimaha soomaaliya shirkan oo ah kii saddexaad oo ay britain martigeliso ayaa waxaa ka qaybgelaya in ka badan afartan dal iyo hay-ado caalami ah wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya waa shirweynihii saddexaad ee britain ay u qabato soomaaliya oo weli ka soo kabanaysa burburkii xoogganaa ee gaadhay sannadkii labada kun iyo labaiyo tobanka ayaa la qabtay shirkii ugu horreeyey kii xigayna waxa uu dhacay sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka shirkan oo ay ka soo qaybgeli doonaan in ka badan afartan dal iyo hay-ado caalami ah ayaa looga hadli doonaa arrimo ay ka mid yihiin amniga siyaasadda dastuurka iyo kobcinta dhaqaalaha danjire nicholas key oo ah ergeyga gaarka ah ee britain u qaabilsan geeska afrika islamarkaana qabanqaabada shirka ku jira ayaan weydiiyey waxa shirkani uu ka dhigan yahay waa fursad weyn oo soomaaliya iyo saaxiibadeeda caalamku ay ku wada hadlayaan waxaana la samayn doonaa saddex arrimood kow in la hubiyo in soomaaliya lagu soo jeediyo indhaha caalamka sannadada soo socda labo in la isku raaco waxa la hiigsanayo iyo waxyaabaha ahmiyadaha leh ee afarta sane ee soo socota ee baarlamaanka iyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya ay qaban doonaan saddex waa in xilligan la bilaabaa in soomaaliya ay iyadu la wareegto mas-uuliyadda ka saaran amniga waa in ay la wareegtaa mas-uuliyadda ciidanka qaranka dhaqaalaha iyo dibudhiska dhaqaalaha waa in soomaaliya ay iyadu kaxaysaa gaariga oo ay dib u habaysaa hannaankeeda dhaqaale bulshada caalamka ayaa u aragta in soomaaliya la siiyo fursado maadaama ay ka soo kabanayso burburkii ku dhacay dowladnimada sida uu qabo ambasador nicholas kay waxaannu dhammaan ka warhaynaa in dalku uu ka soo kabanayo sannado badan oo burbur ah iyo fashil dowladeed waddanku wuxuu u baahan yahay in wakhti la siiyo ma jiraan wax durbaba lagu hagaajin karo waana muhiim in bulshada caalamku ay ka taageertaa soomaaliya dhaqaalaha britain waxa ay sii wadi doontaa tixgelinta ay siinayso soomaaliya waa shirkii saddexaad haddii loo baahdana lama yaabayo in shirar kale loo qabto soomaaliya mustaqbalka dalka britain oo si weyn loogu mashquulsan yahay doorashooyinka iyo in britain ay ka gurato midowda yurub labada sane ee soo socota ayaa haddana waxaa muuqata in britain ay doonayso in guud ahaan dalalka kale ee caalamka ay la yeelato xiriiro dhinaca dhaqaalaha ah danjira key ayaan weydiiyey haddii dalkiisu uu ka fakarayo heshiisyo dhaqaale oo soomaaliya uu la galo waxaannu sii ballaarin doonnaa xiriirada aan la wadaagno dalal badan iyo meelo badan oo dunida ah waxaad arki doontaa britain oo caalamka la xiran doonta ganacsiyo badan heshiisyo ganacsi ah oo badan sidoo kalena la wadaagi doonta dalalkaasi dhaqanka sayniska waxbarashada in la isweydaarsado waxaas oo dhan waa wax aannu jecel lahay in soomaaliyana aan la wadaagno sababtoo ah xiriirka aan la leennahay soomaaliya waa mid xooggan waa taariikhi waxaa dalkan ku nool boqolaal kun oo soomaali qurba joog ah oo shaqeeya islamarkaana wax ku soo kordhiya dalkan britain sidoo kalena ku xidhan dalkoodii soomaaliya sida aan sheegayna waxaannu nahay dad si weyn isugu xidhan su-aasha ugu adag ayaa ah sida soomaalidu ay u dhaqangelin doonaan heshiisyada london lagu gaadhi doono maalinta khamiista ah iyo sida ay uga dhammayn doonaan horumarro ay ka sameeyaan dhinaca amniga siyaasadda doorasho dalka ka dhacda sannadda labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo hagaajinta hannaanka maaliyadeed ridwaan xaaji cabdiweli v o a london dhinac kalena xukuumadda somalilan ayaa sheegtay inaanay shirka lagaga hadlayo arrimaha soomaalida ee la filayo inuu ka dhaco dalka ingiriiska aanu khusaynin wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo v o eda u warramay ayaa sheegay in shirkaasi gaar u yahay sida uu hadalka u dhigay soomaaliya islamarkaana aanay dowladda ingiriisku ku marti qaadin iyaga wasiirka ayaa u warramay wariyaha v o eda magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye bismillahi raxmaan raxiim horta shirkaas waa shir loo abaabulayo soomaaliya waxaana wada abaabulaya dowladda ingiriiska oo runtii iyadu hormuudka ah iyo dowladda soomaaliya laftigeeda annaka somalilan inu kadaynu nahay shir in khuseeya runtii maaha sidaan ka warhayo shirkaa labada qodob ee ugu muhiimsan ee lagaga hadlaya waxa weeye waa nabadda iyo horumarka dhaqaalaha labada qodob baa runtii lagaga hadlaya filaya inagu waynu u hambalyanayna waynu jecellahay in gobolka waddamada ka midkao dhami oo soomaaliya ka mid tahay in lagu soo dabaalo nabad iyo xasilooni iyo horumarba lakiin imika waqtigan xaadirkaa shirkaas mid inakana khuseeya toosina khuseeya maaha idinka toos ba idila soo xidhiiray dowladda ingiriisku wallahi dee sidaan sheegay waa shir soomaaliya ah shir somalilan maaha insha allah imika mid soomaaliya la qabanqaabiyo markaasaynu dee ka qayb geli doonaa laakiin kan hadda waqtigan xaadirkaa maadaama uu yahay de shir dee loo qabanqaabiyo waddan kale inaku laynugana marti qaadin inamana khuseeyo waxaa jira shirarka noocan ah hadiyo jeer horena qaarkood loo qabtay waxaa lagaga hadlaa caawimooyinka iyo mucaawinada la bixiyo deeqaha dhaqaale somalilanna iminka waxaa gebagabaynayseen qorshihii qaranka ama qorshaha horumarinta qaranka dabcan dowladda ingiriisku oo qabanqaabinaysaana deeqbixiyaasha somalilan caawiya ka mid tahay arrimahaasi miyaan somalilan ka khusaynin wixii shirka horta runtii amuuraha lagaga hadlayaa saan sheegay si toosa nooma khuseeyaan lakiin dabcan wayna saameynaysaa waxaana jecela runtii in soomaaliya ay ka mid noqoto wadan wadamada degan xasiloon maxaan idhahdaa harumar la taaban kara sameeye ee gobolka ugu taanideen runtii lakiin inakaas runtii toos nooma khuseeyo hase yeeshee wixii magaca soomaaliyeed ooma soomaali lagu soo qaado caalamku inoogu deeqo de dabcan inaku dad baynu nahay maxaan idhahdaa dee ku habtirsada soomaali ahaan markaa waan rajaynaynaa innaka laftigeenu wixii nagaga soo beegma in layna siiyo aynu xaq aynoo leenahay weliba in loo raaco qorshaha qaranka ee labaad ee hadda dhammaadkaa haddiiba somalilan aytanoon ka baaqanaynaa shirkaasuna ma khuseeyo waxaa laga hadlayaaba tusaalahaan ay soo gasho caawimada iyo bixinteedu siday isu qabanaysaa kama qayb gelinayo caawimada qaybteeda aanu helno wallahi dee markii ugu horreysay maaha shirkan waa shirkii shanaad weeye watii mid lagu qabtay brussels copenhagen maxaan idhahdaa london kii ugu horreeyey istanbul marka midna kamaynaan qayb gelin kii brussels oo kale waxaynu ku lahayn qayb baynu ku lahayn somaliland special arrangement amba qaybta somaliland baynu ku lahayn halkii ka aynu kaga lahayn iminka mid inaku inoo gaara waynu jecel lahay inay tixraacaan deeqbixiyayaashoo dhan ayaynu imika hadda dhammaystiraynaa insha allah marka waxaan rajeynaa in kaa la raaco wixii xagga deeqaha waa kala jaad wixii shirka qeybtiisa siyaasiga iyo qeybtiisa dhaqaalaha iyo deeqbixinta waa kala jaad weeye wixii siyaasadda inama khuseyso wixii gaar iyaga waa inay nama khuseeyaan laakiin wixii guud ahaan magaca soomaaliyeed deeqeedee loo bixiyo waxaanu rajeynaynaa saamigeenna iyo qeybteeda midda ka helno wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo magaalada hargeysa ugu waramiyey wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye
waxaa laga dareemayaa magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya dib u dhis iyo ganacsi sii ballaaranaya waxaase ka abuurmay dabaqado ay bulshadu u kala qaybsantay gaar ahaan dabaqad sare iyo mid hoose waxaana meesha ka sii baxaya dabaqadda dhexe oo ah tan dhaqaajiso horumarka dal walba magaalada muqdisho ayaa ka mid ah meelaha ay dabaqaduhu ka abuurmeen waryaheenna maxamed colaad xasan ayaa warbixintan ku eegaya dabaqadahaasi muqdisho ka dhashay
marka la fiiriyo cilmiga asalka horumarka xiriirka iyo sida ay u shaqeeyaan bulshooyinka dunidan dabaqadaha bulshadu aalaaba waxay ka turjumaan qayb ka mid ah bulshada oo ay midayso haynta iyo habnololeedka dhaqandhaqaale ee ay kaga duwan yihiin bulshada inteeda kale iyadoo laga shidaal qaadanayo habka dhaqaalaha uu ku dhisan yahay waxaa abuurmidda dabaqadda ay ku xidhan tahay shaqooyinka ilaha dhaqaale iyo fursadaha ay dadku u haystaan inay helaan deganaansho maaliyadeed iyo kaabayaasha kale ee nololeed ee ay u baahan yihiin sida waxbarashada iyo caafimaadka taa ayaana keenaysa in bulshooyinka ay u kala baxaan dabaqad sare dabaqad dhexe iyo mid hoosaysa waana mawduuca warbixinteennan aanu ku eegayno guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku yaalla waxaa ka abuurmay dabaqado laakiin tusaalaha ugu wanaagsan waa caasimadda muqdisho oo faraqa u dhexeeya dadka uu aad u sii kordhayo dadka tujaarta ah way sii taajirayaan dadka fuqarada ahna xaaladda faqri ayay ku sii fogaanayaan maadaama aysan haysan shaqo iyo fursado kale oo ay nolosha hooseysa kaga bixi karaan magaaladu way dhismaysaa wayse kala qaybsan tahay marka laga eego nolosha dadka iyo heerka maciishadda iyo qiimaha guryaha
hadda muqdisho laba dabaqadaa dadku hadda la hadalhaaya dabaqad waxaan u dhaqaanaa anaku diishley iyo diifley yaxye sheekh caamir waa dhaqaalayahan soomaaliyeed oo horey ula soo shaqeeyey bangiga adduunka kuna nool magaalada muqdisho dabaqadda sare ee hadda dadku u yaqaaniin diishleyda waxay ka waa dabaqad u badan ganacsato siyaasiyiin dadka hay-adaha u shaqeeyo diyaasbarada iyo nuucsaasa mujtamaca waxay ka yihiin boqolkii labo laakiin dakhliga soo galo boqolkii waa lixdan shan ou ka koobmaa halka dabaqada jiifleyda aan u naqaano oo boqolkiiba sagaashan iyo sideedda kale ah dakhliga soo galo waa boqolkii soddon iyo shan waxaa laga yaabaa dabaqadan jiifleyda waxay ku qadeeyaan masalan qado keliya inuu ugu fadhiisto shan iyo toban dollar ilaa soddon dollar dabaqadan kale oo danleyda ah ama duruuf hayso qaxooti ah qoladan i d b skleero internal displaces magaalada marba xaafad u cararayay shaqaalahan simi voluntaryga ah oo wax joogta aan ku shaqeyn waxaa laga yaabaa dakhligooda inuu yahay hal dollar ilaa shan dollar marmarka qaarna waa toban dollar oo helaa maalin maalin laakiin wax garanti dhayli ah ma ah waa marmaray soo gashaa
haddaan tusaale ahaan maskaxda ka sawirno diilinta kala duwanaanshaha muqdisho waxaa kugu soo dhacaya jidka maka almukarama iyo wixii waqooyiga ka xiga marka laga reebo suuqa bakaaraha oo ganacsiga dartii laga yaabo in qiimaha guryaha aysan ka jabnayn kuwa dhinaca kale ka xiga waddada maka almukarama wax kastoo way kala duwan yihiin iyadoo ay ku xidhan tahay hadba dhinaca aad magaalada ka joogto haddaba maxaa keenay kala duwanaanshaha dadka waa kan yaxya mar kale
ma jiro regular income dakhli joogtoo qofka uu ku tashanaayo ma jiro dadka qaara aada si fudud xoola u kasbaday marka dhibaatada dibad waxay tahay waxyaabaha daruuriga dadkan diishlayda ma tegi karaan bakaaroo kale wax kama soo gadan karaan kama soo gadan karaan madiinoo kale hurwaayoo kale ma tegi karaan marka meelahaasoo kale dukaanka ku yaal bacdamaa dad badan ayna u imaanayn dalabku hadduu yaraado sicirka hoos u dhaca laakiin dabaqadaa sare dukaamanka ay tagto oo dhaldhalaalayo habeenkii la socdo nooca dadka gelaya xataa sida u labisan yihiin waa ka duwan tahay xaafadahaas kale sida u labisan yihiin marka kan kharajka samaynayo dukaanada oo xisaabta inta aad soo qaadatid mishiin la marsiinayo oo bareeskana kuu soo qoraayo iyo dukaan xataa qaliga warqado ku qora aan haysan xataa isku shayga hadday tahay magaalada waa dabaqado kala duwan security-ga xataa isku mid ma ah xaafadaha qaarkood hadda aad ka hadlaysid habeenka ilaa todoba saaca lasoo jeedaa business waa socona laakiin qolyaha kale kow iyo toban saac waa xeraya dukaanka tusaale kale oo muujinaya dabaqadda sare iyo hoose ee magaalada muqdisho ay u qaybsan tahay waxa ah sicirada cuntada ee maqaayadaha iyo hoteelada muqdisho dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxaa raashinka briiska haafka briis oo kale tusaale ahaan layidhiya laba dollar liibaan axmed negeeye waa milkilaha laba maqaayadood oo isku magac ah oo ku yaala labada dhinac ee magaalada mide waxay ku taallaa jidka warshadaha halka tan kalena ay ku taallo jidka maka almukarama waxa uu ka warramayaa faraqa wadada markaa muqarana maqaayadaan ku lahay waxa weeye runaantii ama maqaayadaha ku yaalla markaan qiyaasta aan kaa siiyo dadku waxay runtii waa dabaqad sare ee hoteelada oo kalanto waxaa raashinka briiska haafka briis oo kale tusaale ahaan laydiyaa laba dollar iyo wax kasii badan halka xabo cabitaan ama sprite waxaa laydiyaa hal dollar ama ilaa iyo laba dollar dadkan runaantii waxa weeye waa boqolkiiba konton ama boqolkiiba toddobaatan oo dad gadan karo una ganacsan laakiin wadada warshadaha iyo wadada soddonka maqaayadaha ku yaallo oo weliba gaar ahaan ayaan ku lahay maaragtay wadada warshadaha dadka haafka briis waxaa laga iibiyaa nus dollar runaantii boqolkiiba kontonna maqaayadaha dhinacan ku yaalla waa wada la xiray
qaar ka mida dadka ku nool muqdisho ayaan weydiinnay noloshooda laba reeraan iska leeyahay laba reer markaasaan ku biilaa afartan laba doolar saddex doolar afar doolar waxaan helo reerkayga ayaan iskaga biilaa waxdan faktoona waa shaqaystaa gaargacnaan iskaga xamaashtaa galbiina halkaan iskaga xamaashtaa
maalintii adigu ugu yaraato adigu labaatan doolar labaatankaa doolar xaafadoo shan doolara xaafadan annagoo iskaa bunaana adiga toddoba doolara nagu baxdo xaafad kaloo aabbana adiga toban doolara ku baxdo halkaas saasay isku kala baxaan saasay isku go'daan markaas waa ku qanacsana noloshaas waa ku qanacsana aadaa ugu qanacsana noloshaas
xarqaan waa shaqadayda maalintii ugu yaraan adiga isku celin toddobaatan ilaa siddeetan konton inta u dhexayso oo lacag soomaali ah saddex doolar laba doolar meelaha aniga waxaan leeyahay afar carruur ah waa ku qanacsana wax alla keena u ahayd wax alla keena waa ku qanacsana bishii ciyaalkay shan doolar dugsiaan u dhiibaa ani biyaa isticmaala oo isticmaala siddeed doolar toddoba doolar bishii saasaan u isticmaala
waxa waaye dadna subaxii madax waxay ku jarayohayiin lama kun shilin dadna waxay ku jarayohayiin labaatan doolar muddadii ka badnayd labaatanka sane ee soomaaliya ay burbursanayd dabaqadaha ka abuurmayey magaalooyinka waaweyn sida muqdisho oo kale dadkii u soo joogay waxaa ka mid ahaa maki xaaji banaadir oo aan marnaba meel uga baxin maki waa abwaan soomaaliyeed horeyna sugaan uga cabiray dhibaatada bulshada haysata gaar ahaan kuwa dabaqada hoose isagoo ku sugan magaalada muqdisho ayaan qadka teleefonka kula sheekaystay walaalkii colaadow markii adiga aad ka tegaysay magaaladan adigaba wax badan waad ka ogeed waxaa dhacday walaalkiiyow horta waxaa la waayey wax la yidhaahdo lacag oo dhan aaba la waayiba dabaqada koowaad iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada saddexaad iyo dabaqada afaraad iyo dabaqada shanaad iyo ma jirto waxa lee waaye wuu wuu le waaye waxa waaye dadna subaxii madax waxay ku jarayohayiin lama kun shilin dadna waxay ku jarayohayiin labaatan doolar dad subaxii waxay ku quraacayohayiin laba kun baaweyn oo tacbaane ama saddex kun dadna waxay ku quraacayohayiin soddon doolar ama labaatan doolar noloshii horta weli waa kala dheer tahay ilaahay aa isku soo dhoweeyo ilaahay aa isku soo dhiso wiwaawdaas maxay yihiin waxaan ka wadaa waxa waaye nolosha waxay ahayd mataqaanaa markaad suuqa tagtid sii baa u adeegi jirtay wixii tabartaada ah iibsa jirtay hadda waxa waaye ama kana iibseeyey ama kaas a iibseeyey waa kala dherin marketa kan iyo kan waa isku dhow yihiin laakiin kan iyo kaas waxaa la kala yidhaha wuu iyo waaw waa kala dheer yihiin macna laakiin waa la moodaya macna waxaan ka wadaa tawarta dadka dhinaca dhaqaalaha aan jin ahayn iskuna soo dhodhoweyn hataa iscarfinaynin kala fogaasho dheer aa jira xagga nolosha laakiin allah subxaana wa tacaala addoommadiisa ma dayacaayo kan subaxii labada kun baalweynku quraacdana waa nool yahay kan labaatanka doolarku quraacdana waa nool yahay kan saddexda kun baalweyn madaxa looga jarana waa nool yahay kan soddonka doolar wejiga loogu dhaqana waa nool yahay adiga waa lisla nool yahay saas le waaya waa gartay intii aad magaalada joogtay wax sugaana ama hal abuura oo aad ka samaysay arrintan dhaqaalaha kala duwan ama dadka kala liita ma jiraan oo aad bulshada la wadaagi karto maya bulshada aniga waxaan la hadlayba markii lacagta la waayey waxaan u noqonaynaa waxaan u noqonaynaa sagaashamaydii aan u noqonaynaa markaan dhahayy anis yiri markaan dhahayy muuse shaahiga dhiib maaxi coostar isaar maanaboni iyo gey muxudidiin alif keen maadey qaam iska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiinaan u socdaa ama meel un ku sheeg maska diirta cambuulo iyo madaalka galey inaan maanta niraahno meherad noo noqon mayso mustaqbal aadan rabaa raja macaan badanoo midhaheed la cunaayo masaariifta carruurta mugdi bay ku jirtaa marasho iyo madaxsaar iyo minin ijaar ma awoodno mushahar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horaa u dambaysay inaan meesha yuruurno maalin daa'in marqaanno marxaladaa na tusaysa iyo macaanigayaal markaan dhahay waxawaaye waxaa lagu jiri xaaladaasaa lagu jiri waxaana ani ali shaqada waa isla soo bilaabnay shaqadan oo saxaafadda weliba raggii igu boori aa ku jirtaa oo igu boori marka wax badanna waad ka og tahay waayo adi markii baxeysi weliba ma aragti weli ma aragti xaajada saasnayba iska ahayd aday nasirkaaga wax badan maanta marka mogtid arin walaalkey marka bacdaa dhuuqsaa lagu jiraa maya bacdaa dhuuqsana ma lagu jiro hadda hadda waxay joogtaa waxawaaye adig waa la moodooya alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxawaaye nolosha weli iskuma dheeli karna walaalkey
haddaba dabaqadan dhexe ee meesha ka baxday saamayn intay la eg ayay ku yeelan kartaa horumarka soomaaliya waa kan yaxay sheekh caamir mar kale dabcan mujtamaca markaad fiiriso wuxuu u samaysmaa si labada cirif waa u yaryahay wuxuu u yaryahay dabaqada hoosena mar inay yaraataa labaad dabaqada sare inay yaraato oo dhaxda ay ballaaraan laakiin haddii madaxii uu ballaarto oo gadaal sii dugladoo kale oo hoos usoo yaraado dhaqaale kordhaaya ma jiro marka xooggii wax soo saar ayaan laga faa'iidaysanayn
dhinaca kale saboolnimada iyo dembiyada waxa ka dhexeeya xiriir dhow sida ay sheegeen khubarada ka faalloota arrimaha dhaqaalaha iyo bulshada bangiga adduunka iyo qaramada midoobey ayaa labaduba heerka dembiyada waxay ugu jiraan meesha sare ee liiska waxyaabaha dal ka hor istaagi kara horumarka uu ku tallaabsan lahaa soomaaliya oo kale oo dadku ay u badan yihiin sabool gacan maran abuurmista dabaqad hoosaysa waa arrin abuuri karta niyajab ku dhaca dhallinyarada ku nool meelaha noloshu hoosayso taasoo ku riixi karta inay ku biiraan argagixisada ama ay isku biimeeyaan badaha haddaba kobcinta dadka danyarta ah kaalintee leeg ayay ka qaadan kartaa horumarka iyo ammaanka uu dal leeyahay brofesor xuseen warsame waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda kalgari ee dalka kanada
waxaa taabatay qodob ay jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa laba kun iyo shantii isku dayday inay wax ka qabato xoog saarto guddi dhan oo ay hogaaminaysay gabadhii olbright la odhan jiray ee magaranaysa u ahaan jirtay clinton wasiirka arrimaha dibadda iyo dhowr madaxweyne oo kale oo masala madaxweynihii mary robinson ee ireland oo kale ka mid ahayd madaxweynihii tanzania hore uu ka mid ahaa uu ka mid ahaa nin aad dhaqaalaha arrimahaas oo kale ugu baas oo reer berua oo la yidhaahdo hernando disoto ka mid ahaa go-aankoogu ahaa siyaasadda in dadka danyarta xoogga la saaraa oo sharcigiiyaga u adeego oo xool xoolahooga ilaa la ilaaliyo oo xoogooga la ilaaliyo oo maxkamaduhu u furaadaan waa siyaasad aad ugu wanaagsan bay ahay dhinaca siyaasadda iyo iyo nabadgelyadaba isla markaana aad ugu wanaagsan dhinaca dhaqaalaha waayo waxay yidhahdeen markaad qofkii wixiisuu sharciyeyso oo sharcigii mariso ee xooggiisuuu madax banaanade aan la addoonsanayn xooggiisii aan la addoonsanaynin wuxuu ka kugu biiri maayo bay yidhaahdeen dadka dawladda ka soo horjeeda iyagoo markaa u jeeda shabaab oo kale inuu yaraanayo waana la tijaabiyey oo waddankaa beeriyoon kuu sheegayo anigu waxaan tegey waxaan tegey laba kun iyo sagaalkii oo mar wax ka soo dhigay jaamacada alle ku taalla xafiiska halkaa ku yaalla ninkan uu ka madaxyana waa siyaartay waxay yareeyeen isku dayeen qolo shaanin baati la odhan jiray ayaa ku kacday dawladda wuxuu daqsiga yarsan bay xoogga saareen markay saareenna dadkii oo dhan baa ka soo wada noqday marka dhinaca dhaqaalahana waa u fiican tahay dhinaca nabadgelyadana waa u fiican tahay dhinaca siyaasaddana waa u fiican tahay in xoogga la saaro dadka dayartaa xoogooga iyo maalkooga intaba in la ilaaliyo oo iyaga loo adeegayo
ugu dambayntii madaxda cusub ee dowladda soomaaliya oo marar badan ku celceliyey inay xoogga saari doonaan danaha iyo u adeegista shacabka ayaa looga fadhiyaa wax kaqabashada dabaqadaha nolosha ee sii kala durkaya ee ka abuurmay magaalooyinka waaweyn ee dalka ee ay muqdisho ugu horrayso iyo sidii shaqo abuur loogu samayn lahaa dhallinyarada si looga hor istaago tahriibka iyo ku biirista kooxaha argagixisada
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inoo soo diyaariy islamarkaana inala socodsiinaya warbixintaasi halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a galab wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddainaan gudagelayna qodobada kusoo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida oo kooban maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay waddada makaal mukarama inay isticmaalaan laga bilaabo lixda maqhribnimo ilaa iyo labayo tobanka habeennimo gaadiidka ciidamada amisom waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka banaadir iyo guddiga isku dhafkae loo magacaabay amnigu ay mamnuuceen in waddadaasi daacalkeeda la dhigto baabuurta waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo shalay makhaayad lagu cabo kafeega lagu dilay afar qof iyo toddoba qof oo kalena lagu dhaawacay afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in tallaabooyinkani ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka banaadir
ugu yaraan saddex iyo toban ruux ayaa ku dhintay ku dhowaad shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay deegaanka goofgaduud iyadoo tiradaasi dadka ku dhintayna ay ku jiraan ciidamo gurmud ahaa oo ka socday maamulka koonfur galbeed oo jidka loo galay al-shabaab ayaa sheegatay in ay muddo kooban qabsadeen magaalada ilaa toddoba iyo toban askarina ay dileen waxaase hadalkaasi beeniyey saraakiisha maamulka koonfur galbeed oo iyagu sheegay in ciidamadoodu ay hadda ku sugan yihiin deegaanka goofgaduud oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ku soo noqnoqda dagaalada noocan ah ee u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka codsaday howlgalka midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeeda biyaha soomaaliya in ay kordhiyaan dadaalkooda si looga hortago in ay soo noqdaan falalka burcadbadeednimada ah ee halista geliyey marinka caalamiga ah ee badweynta hindiya iyo badda cas waxaa kaloo ra-iisul wasaaruhu uu kala hadlay madaxda howlgalka in ay gacan ka geystaan la dagaalanka kalluumaysiga sharci darrada ah oo lagu tiriyo kan ay qiilka ka dhigtaan burcadbadeedda waryaheena xuseen barre aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya ra-iisul wasaaraha ayaa codsigan u gudbiyey madaxda howlgalka midowda yurub ee la dagaalanka burcadbadeedda oo uu kula kulmay dusha markabka lagu magacaabo e s b s galicia isniintii shalay labada dhinac ayaa ka wada hadlay sidii ay saga kaashan lahaayeen wax ka qabashada caqabadaha ku xeeran biyaha soomaaliya gaar ahaan burcadbadeedda iyo waxa ay qiilka uga dhigtaan kuwa ku kaca falalka burcadbadeednimada oo ah kalluumaysiga sharci darrada ah howlgalka midowda yurub ee lagu magacaabo operation atlanta ayaa ah howlgal militari oo ka dhan a burcadbadeedda xeebaha soomaaliya waxay ilaaliyaan maraakiibta ku sii jeeda soomaaliya ee sida mucaawanada hay-adda w f b iyo maraakiibta sahayda u sida howlgalka midooda afrika ee soomaaliya war qoraal ah oo kulankaasi la xidhiidha oo lagu baahiyey barta internetka ayaa lagu sheegay in wadahadalladan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha iyo madaxda midooda yurub ay diiradda ku saareen howlgallada burcadbadeedda ka dhanka ah ee badweynta indiya iyo falalkii u dambeeyey burcadbadeednimo iyo sida ugu wanaagsan ee midooda yurub ay uga kaalmayn karaan dowladda soomaaliya sidii ay si buuxda ula wareegi lahayd ilaalinta ammaanka biyaheeda taasoo muhiim u ah xasiloonida muddada fog ee soomaaliya wafdiga midooda yurub ayaa waxaa horkacaysay danjiraha midooda yurub u qaabilsan soomaaliya veronique lorenzo iyo genaraal rob magowan oo ah taliyaha howlgalka eu neval force ee ilaalada xeebaha soomaaliya sidoo kale waxaa xubin ka ah taliyaha tababarada midooda yurub u qaabilsan soomaaliya genaraal maurizio morena danjiraha midooda yurub ayaa sheegtay in ay garab taagan yihiin amniga soomaaliya ee badda iyo berigaba waxayna tilmaantay in ilaalinta xeebaha soomaaliya oo gaadhaya saddex kun iyo saddex boqol oo kilomitir ay arrin muhiima u tahay kalluumaysiga iyo maraakiibta ganacsiga iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay kuwaasi oo u baahan nabadgelyo ay ku shaqeeyaan si ay soomaaliya u maalgashadaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan khayre ayaa socdaal ku soo maray qaybaha kala duwan ee markabkaasi kaasoo ka shaqeeya ka hortagga burcadbadeedda waxaana uu ra-iisul wasaaruhu codsaday in midooda yurub ay sii xoojiyaan la dagaalanka burcadbadeedda islamarkaana ay maraakiib dagaal oo dheeraad ah keenaan xeebaha soomaaliya iyada oo la raacinayo howlgallo dhinaca cirka ah maadaama oo dhowaan ay burcadbadeedu dhowr weerar geysteen genaraal robert mogwan oo ah taliyaha ciidamada midooda yurub ee ilaalada xeebaha soomaaliya ayaa sheegay howlgalka lagu magacaabo atlanta in uu bilowday juun sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaana uu soconaya sida uu sheegay ilaa iyo disembar sanadka dambe labada kun iyo sideed iyo tobanka waxa uu tilmaamay in ay la dagaalamayaan burcadbadeeda ilaa iyo inta ay ku sugan yihiin xeebaha soomaaliya isagoo xusay inay weeraro badan fashiliyeen kulankan ka dhacay markabka dagaalka ee laga leeyahay sbain dushiisa ayaa ahaa mid ku soo beegmaya xuska maalinta lagu magacaabo maalinta yurub iyada oo munaasabadaasi loogu talagalay in lagu muujiyo howlaha ay midooda yurub ka qabtaan soomaaliya maalinta midooda yurub ayaa la xusaa bisha mey sagaalkeeda
warbixintaasina waxaa inala socodsiinayey xuseen bare aadan haatanna waxaa dhegihina ku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa mudnaanta ay leeyihiin safarada madaxda dowladdu ay dibadda ugu kicitimayaan iyo aragtiyada kala duwan ee dadka qaarkii ay ka qabaan safaradaasi dadweynaha qaar ayaa aaminsan in safaradaasi ay ka mudnaan lahaayeen in shaqada la geliyo gudaha dalka halka qaar kalena ay qabaan in safaradu ay qayb ka yihiin howlaha horyaala dowladda si ay taageero ugu hesho qorshe howleedyadeeda kala duwan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha tababarada iyo waxyaabaha kala duwan ee dowladu ay u baahan tahay waxaa ka qaybgalaya cabdiqaadir axmed shirwac oo ku sugan magaalada muqdisho iyo rofesor sokor geyre oo isna ku sugan magaalada muqdisho su-aasha ugu horeysa waxaan siinayaa rofesor sokor sidee u aragtaa safarada madaxda dowladda ay dibadda ugu safrayaan
inta badan safarada madaxweynuhu inta goolo hadda u safray kulligood wuxuu wada safray wadamo dibadda ah walow la oran safarabooda muhiim ay ahayn laakina ma muuqato weli goboladii dalka inuu tahay maamul goboleedyadii iyo goboladii dalka marka waxaan aada u dareemayaa dareenka dadka iyo anigu waxaa la qabaa inay habboonaan lahayd in safarada gudaha ay ay ay ihtimaamka la siiyo in inka badan kuwa dibadda la siinay
haye cabdiqaadir
falastiin waa mahadsan tahay anigu waxay ila tahay safarada madaxda ama madaxweynuhu uu galay ninka hadda oo madaxweyne ahaa oo la doortay safarada uu galay inay ahaayeen safaro muhiim ah loona baahnaa sababtoo ana dowladdu waa dowlad cusub oo rabta caalamka inay iska gadda siyaasadeeda caalamka inay ka gadda caalamka wax la wadaagta marka safaradii oo galo oo dhan waxay ahaayeen intooda badan xitaa safaro la cazumay madaxweynaha casimaadii la casimayna uu aqbalay kadibna uu kasoo hooyey guulo la taaban karaa tusaale ahaan safdarka kenya markuu galay madaxweynaha invitationkii dowladda kenya oga imaaday waad ogeyda guusha laga gaaray waxaa kamid ahayd in shacabka soomaaliyeed meesha ay ku rafaasanayeen ahayd wajeer laga wareejiyey oo si toosa doorada diyaaradeeda uga baxda muqdisho ay u tegeyso nairobi safaradii uu tegay oo kala dowladda loo yaqaana sacuudi carabiya ayada laftigeeda guulo muhiima uu kasoo gaaray marka dowladdu professor socor waa la qabaa oo gudaha wax laga qabta laakiin muhiimadu ayadoo laftigeeda waxaa waaye beesha caalamka inaad iska soo dhisto oo siyaasadaada ay ka gadmayso beesha caalamka saad oo iqtisaad wax ola qaybsan lahayd iyo wixii aad uga baahan tahay intaba etoobiya oo ahayd dowladda inta badan annaga aan aaminsanahay in ay ay dhibka ugu badan soomaaliya ku ka hayso safarka uu ku tegay guushii ugu weynada uu kasoo hooyey waa tii etoobiya ay qiratay uu afkiisa ka yidhi ra-isul wasaaraha etoobiya uu yidhi midnimada soomaaliyeed waa ma ahan wax laga hadli karaa aniguna ma jecli maamu anuu dowlad federaal ahay dowladeeda federaalka ana maamul goboleed anig ka mid ah in uu taga wadan kale anoo aan dowladda dhexoon baa mishin ka haysan ma ogolin saas daraadeed bay dowladda etoobiyana u qadirinaysan oona u ixtiraamaysaa hornimada soomaaliya iyo madax banaanideeda marka waxaa qabaa waa mahadsantaha waa loo cabdiqaadir baahan yahay ha Waayo.
een, waxaan siinayaa profesor socor Een, muhiimad intee la eg markaa fiiriso miisaanka safarada gudaha iyo safarada dibadda maxaa ku kala saari lahayd say u kala muhiimsan yihiin
ee awalan waa waa waa waa waxa waxaa ii muuqata in horta safarada guduhu ay yihiin priority koobaad eh, muhiimadda koobaad muhiimadda labaad muhiimadda saddexaad inay wadamada dibadda noqoto sababtoo ah wadamada dibadda ah ma odhan eh, safaradii madaxweynuhu eh, lagu tegay kulli guul ma keenin kulligood noo eh, qayb ka mid badan bay ahaayeen wali qaarkood aad bay guulo badan u ahaayeen laakiin maxaa ka dhimanaya macnaha guusha waxaa ka dilaya marka ay goboladii ayan ku ahayn ombood oo maamul goboleedyadii oo iyo- iyo ari- iyo- iyo siyaasaddan daakhiliga ay marka ayan midaysnayn oo ayan xooganayn oo ayan maaragtay waxaabixintoodu dhamaa waxa weeyaan waxaa macnaye waxaa macnaha waxaa macna yaraanaya safarka dibadda ah marka muhiimadda koowaad anigu waxaan siinayaa safarka waa gudaha ka labaad waxaan siinayaa allaha gudaha tan saddexaad muhiimada aan uga baahan aan- aan dareesanahay in looga baahan yahay in dibadda lagu aado waa sax ilaa iyo hadda prime minister dibadda u bixi waa wax qurxoon oo fiican laakiin dhammaan falsafada safarada gudaha oo idin oo eh, inay ka mid yihiin- iyo safarada dibadda oo maan heer madaxweyne keliya ilaa heer wasiirada oo ay suurowdo in meelaha qaarkood ay ka qaybgeli karaan agaasimayaal iyo eh, eh, eh, eh, level ka hooseeya levelka lagu aadayo dhaqankaas in la bedelo aad baan u- u- u dare- u- u dareemaya una una u- iguna muuqata inay tahay.
Een, waa mahadsantaha Een, cabdiqaadir een, ma u aragtaa in dhibaatada wadanka gudihiisa ka jira een, isku xirka ay u baahan yihiin maamulada gobolada iyo dowladda federaalka ah in waqtigii loogu talagalay in la geliyo mararka qaar in ay ku baxayso in dal dibadda ah lala soo hadlo taasoo ah wax aan ku cusbayn dhaqanka s- dowladihii dalka soo maray oo weligeedba ay ahayd wax soo jireena in madaxdu ay safaro badan dibadda ugu tagaan Ee, falastiin waa sax laakiin hadda dowladdan waa dowlad cusub waxa ay jirtaba waa laba bilood iyo jajab inteeda badan hadda dowladduna madaxweynaha keliya ma ahane waa dowladdan oo baarlamaankeedii iyo executivekeedii lahoo wada shaqaynaysa waa muhiim internal ama arrimaha gudaha ee wadanka in xoogga la saaro Ee, maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada nimanka madaxda ka ah waa tii hadda khilaafka ma taagna shirka ugu dambeysa hadda la dhanbay wada aadayaan maalin dhaweyta waa tii lagu soo gabagabeyn lahayo shirkii wadatashiga ama ajendihii lagu aadi lahaa ingiriiska waa tii laga hadlay oo communikeyga kasoo laga soo saaray marka hadda dhibaato kama taagna aan ka ahayn security-ga iyo arrimahan kale oo amniga oo ama la iskala kaashanahay oo xukuumadda iyo dowlad goboleedyada waxoo dhan ay ka wada shaqaynayaan Eh, ayadoo lafteeda hadda challenge kama taagna laakiin xoogga in la saaro ayadoo laftigeeda waa ku raacsanaya professorka laakiin waxaa muhiim ah dowladdan inay tahay dowlad cusub dowladda soomaaliya inay tahay dowlad hadda soo kabanaysa una baahan caalamka inay la yeelato xiriir wanaagsan si ay oga hesho wax walba oo ka qayb ka qayb qaadan kara dhismaha la dhisaayo dowladnimada soomaaliyeed waa mahadsantaha Ee, Een, hadda shirkii waxaan shirkan- siinayaa shirkan een, Falastiin- sokor aan siinayaa waxaa jirta in dowladda hadda dhaqaale ku filan oo dowladnimada lagu wado inaanay gudaha ka heli karin een, in ka meelo badan ay kaalmo uga baahan tahay ma la dhihi karaa safarada laftirkooda mararka qaar waxay daruuri u yihiin socoshada howlaha dowladda aada iyo aada taas shaqo kuma jiro waa daruuri shakiro kuma jiro labada olo kale dowladda soomaalidu istimaamka ay leedahay xiriirka caalamiga dhisidiisa iyo qanaacadda iyo saaxibo samaynta iyo qaawamaadka dowladdu way muhiim ahan waxa haddana meesha ka dhex muuqata laba gacmood waa inay waa inay labada dhanba ka socotaa waa in safarkii gudaha iyo kii dibadda uu miisaankaasi waxaad moodaa dhaqan ahaan dowladihii soo jireenka ee soomaaliya u dil waxay mar walba dhaqan ahaa in dowlad dowladda federaalka ahay xooggeeda saartay safarada dibadda baqdintaas ayaa keenaysa korseynka hadda aan ka hadlayo oo ah in maamul goboleedyadii xiriirkoodii iyo istaraatiijiya wada samayntii in aan loo dhaqaaqin oo ay kale noqoto muhiimadda koobaad marka waxaan oran lahaa waa in laisku dhex in laisku dhex wado ayaa ayay tahay talada habboon oo weliba muhiimadda la siiyo safarada gudaha saasoo dadku waxay u baahan yihiin madaxweyne iyo prime minister iyo wasiiro inay arkaan dadka bakool ku nool dadka kismaayo ku nool dadka kuxadaada ku nool dadka kaldala ku nool waxay u baahan yihiin dowladday u sacabiyeen inay arkaan oo la la hadlaan oo la xakiisaan waa mahadsan tahay cabdiqaadir ugu dambeyntii madaxweynaha arrimaha gudaha laftigeeda kama seexano maanta ugu degay wuxuu joogay afgooyuu joogay oo bulshada reer afgooyuu la kulmahayey cabashadooda iyo waxyaabaha jiru ka dhegaysanhayey dadka qawaatii oo sidoo kale ciidamada ay ciidamadu dhiirigelinahayey bishan gudaheeda waa kii tegay inta uusan aadin turkiga waa kii aaday meesha la yidhaahdaa oo southwest ama koonfurta baydhabo waa kii tegay waa kii soo arkay wacyiga meesha ka jiro maalin hadda bishan gudaheeda sidoo kale waa kii heshiisiinayay ama heshiiska lagu qabanayo madaxtooyo ehlusuna iyo galmudug marka ayada laftigeeda shaqadii waa la isku wadaa kii gudahana waa la wadaa xukuumadda iyo ra-iisul wasaarihina waa joogaan madaxweynihiina safaradan invitationka oo muhiimka oo weliba asaga uusan safare asaga uu dalbaday aanse ahayna safare laga cajimay ah marka aad bay muhiim u tahay dowladda inay iska dhista arrimaha dibadda si ay u hesho adoo soo koobay cabdiqaadir adoo soo koobaya marka gudihiina howlay u baahan tahay dibaddiina shaqay u baahan tahay sida aad sheegtay sidee waay sida ugu fiican ee labadiiba laysugu miisaami karo oo ay u wada shaqeyn karaan ayadoo miisaanku uusan dhinac u leexin safarku mar walba lama baxa markii safarka uu soo gala ayaa la baxaa madaxweynaha intuu safarka ku maqan yahay intuu dalka uu joogo waxaa badan dalka intuu joogaa badan ma ahan in awoodda keliya xalaseeya arrimaha dibadda waa sax arrimaha gudaha in wax laga qabto oo xiriirka maamul goboleedyada amniga in wax laga qabto way way fiican tahay dowladuna madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha ma ahan wasiiraa jira wasiira kan gaasaadhigaa jiro kan arrimaha gudaha jiro kan amnigaa jiro iyo wax walba oo arrimaha bulshada caafimaadka degina wasiirada waa joogaan xukuumaddina waa faksi garaynaysaa marka xoogga in la saaro waa soo dhaweynayaa waana qabaa sidoo kale midda caalamka in la xoojiyo oo la isku baalansi gareeyo oo midii arrimaha gudahan aan la dhihin gudahan ku mashquulaynaa oo tii caalamka iyadoo hadda marka rabta inaad wax qabata ama amnina wax walba waxaad u baahan tahay caalamka inaad inaad taageero ka hesho wadanka dhaqaale ma haysto waa la soconaa waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay caalamka inaad siyaasadaada caalamka siyaasadaada inaad kasoo dhisto arrimahaadi gudahana inaad dhisto labadaba waa waa waajib ama shaqo u taala dowladda looga baahan yahay inaad qabta waay waa mahadsan tahay haye sokor maxaa isleeda waa lagu miisaami karaa hawshaas
waxaa lagu miisaami karaa in horta safarada dibadda muhiimadooda la aadayo in prime ministerka oo kale uu safaro gudaha ku baxo ninka arrimaha guduhu waa dhoo ku baxayo dhowr goor safaradiisu haddana in la joogteeyo la gaaro gobolada soomaaliya dow dow madaxda gobolada maamul goboleedyada laftugooda inta badan waa ka maqan yihiin maamul goboleedyadoodii iyo caasimadoodii oo kulligood hadda waqtigan waxay wada joogaan dibadahaas oo safarkoodu waa badan yahay marka dhaqanka soomaaliga siyaasiyiinta soomaalida oo u badan kulligood inay safarada dibadda aadaan marka laga hadlayo waxa tilmaamta ay ku dhacaysaa ma aha dowladda waxay ku dhacaysaa dhaqankii soo jireenka ay soo jireen dhaqankaas marka in la jabiyo oo ay goboladu daa'iman la arko goboladii wufuud ku kala maqnaanaysa oo oo gobol walba iyo taabanaya dareenkaas iyo dareenka u baahan in aan isleeyahay in dowladda lagu baraarujiyo oo loo tilmaamo oo ay ku dhaqaaqo aada u mahadsan tihiin profesor sokor iyo cabdiqaadir axmed sharwac waa mahadsantahay
intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaa ka qaybgelaya cabdiqaadir axmed shirwac oo ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo rofesor sokor geere oo wax ka dhiga jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho tan intaan dib damba ugu kulmi doonno dhegeystayaal xubintan oo kalena nabadgelyo
aad ayay umahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysa doodda gaaban haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiyo
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka guddi hoosaadka arrimaha sirdoonka aqalka sanadka ee koongareeska maraykanka ayaa shalay dhegaystay laba sarkaal oo sarsare oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne obama labadan sarkaal ayaa waxaa la weydiinayay nooca xidhiidhe ka dhexeeyey dalka ruushka iyo jenaraal michael flin oo muddo kooban la taliya amniga qaranka u noqday madaxweyne trump labada sarkaal ee su-aalaha la weydiinayay ayaa kala ahaa genaraal james clapper oo ahaa madaxii hay-adda sirdoonka qaranka ee xilligii obama iyo sally yates oo ahayd ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha maraykanka ee isla xilligaasi miss yates ayaa xilli kooban ahayd sihayaha xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka maalmihii ugu horreeyey ee maamulka madaxweyne trump haddii haddaba aynu dib ugu noqonno dhegaysigii shalay sababta dhegaysigan loo qaybtayba waxay ahayd in wax badan lagu ogaado jenaraal michael flin iyo xidhiirkiisa dalka ruushka jenaraal flin oo keliya maaha dadka lagu tuhmayey inay dalka ruushka xidhiir la sameeyeen maxaa haddaba arrinta flin xiisaha gaarka u yeelay waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohio wallahi kaiskan is very interesting waxa weeyaan in jenaraal oo haddee markii horena intelligenciga militariga xukumay oo muddo ku jiray xiriir la yaab leh uu runtii lalahaa ruushka yani waxaa laleeyahay mararka qaarkood haddee gaala yani riwaayad weyn iyo yani bandhig faneed weyn oo uu la fadhiistay baa jira yani putin oo ka dhacay moscow waxaa kaloo la leeyahay yani safiirka ruushka iyo isagu xiriiray lahaayeen ay ka wada hadleen cunaqabataynta in laga qaadi doono marka is very interesting runtii nin darajadaas gaaray oo haddana conductis aan dowladdiisu ogolaan in lagu eedeeyo inuu inuu sameeyey weliba asagoo haddana madaxweynihii imaanayay oo doorashada ku jiray uu dhankiisa kasoo jeeday inkastoo labada qof ee shalay arrimaha jenaraal flin wax laga weydiinayey ay ahaayeen dad xilal sarsare oo arrimaha amniga qaranka ku lug leh haddana diiraddu waxay si gaara u saarnayd sally yates oo iyadu intii aanay xilka ka degin maamulka madaxweyne trump uga digtay in jenaraal flin oo arrimahan amniga qaranka u wanaagsanayn gacanta kula jiro miss yates waxay xilligaasi ahayd sihayaha xerilaalyaha guud ee maraykanka hase yeeshee wareegtadii socdaalka ee madaxweyne trump oo fulinteeda ay ka soo horjeesatay ayaa keentay in master trump uu iyada shaqada ka eriyo sida uu sharxaya jamaal cabdulaahi oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota saliyates waxa weeye horta waxa ay ahayd kusime gaaban oo ah xeeraalyaha guud ee waddanka marka waxaa dhacday madaxweynaha cusub ee la doortay donald trump inay isku dhaceen isla markiiba arrintaasna salka ay ku hayso arrin soo saalay wareegto dadka muslimiinta ah khaasatan waddanka soomaalida ah oo kaleeto in aysan waddanka aysan aysan soo geli karin iyaduna ay tiri maaragtay arrintaas waa sharci daro isaguna uu yiri waa sharci gabadhaas marka way diiday waa marka waxa waxaa timid in madaxweynihii cusuba uu ka eriyey shaqadii oo maaragtay shaqadii maaragtay laga rafcaano marka waxyaalihii ay ogeyd oo maaragtay shaqada intii ay la socotay ay kamid ahayd waxaa kamid ahayd inay ka bixisay digniin ninkii hadday aan kawada hadalnayo michael flin oo kaleeto oo qaabilsanaa maaragtay badbaadadoo kaleeto ama xasiloonida iyo safetyga waddanka qaabilsanaa amniga qaranka ha in ay maaragtay ay ka bixisa digniin in uu uu la leeyahay xiriiro hoose dowladda ruushka oo kaleeto uu la leeyahay wargelintaas sally yates ka sokow waxaa warbaahinta maraykanku ay si baahsan uga hadlaysaa in madaxweyne obama uu madaxweyne trump u sheegay in aanu shaqaalanin genaraal michael flin maalintaay xilka aqalka cad la kala wareegayeen garyaqaan cabdiwaaxid cabdilaahi warsame ayaan weydiiyey sida warbaahinta la iska arka ay arrintan uga hadashay wargeysyaduna ay wax uga qoreen ha wa waa qorayaan waxaana la leeyahay oo haddee confirmation la bixiyey ama inay wax ka jiraan in obama kala hadlay arrinta flin madaxweynihii imaanaya trump waa yani afhayeenka aqalka madaxweynahaaba sheegayba laakiin siduu u sheegaa waxay ahayd inuu yidhi waxaan kugula talinayaa inaadan qoran oo aada hayrgaren flin marka haddana sida ay u difaaceen qoladan white house waxay tahay wax vegahay ka dhigeen oo markii horeba waa la ogaa flin iyo obama dad isku fiican oo isku afkaartooda meel ujeeda aysa ahayn obamana hadda ka hor ka ka ka fire gareeyey shaqada laba kun iyo afariyo tobankii policies yani isfaham la-aan policiga dalku ku socdo marka waxay leeyihiin qoladan white houseka haddii wax weyn oo personal ka baxsan ay jiraan eh, obama wuxuu wuxuu ka qaadi lahaa waxa la yidhaha clearance clearance security clearance waxyaabaha la yidhaaha oo ah qof lagu aamini kara xogta dalka clearance baa la- yani ogolaanshaa dadka la siiya dadka shaqooyinkaasoo kala haya oo markii baaritaan marka madaxweynuhu kama qaadin baa la leeyahay clearance security clearancegi marka eh, yani shol yani waa garbahay un iska ruuxeen wax weyn kama laakiin waa jirtaa baa la leeyahay inuu madaxweynuhu kala hadlay obama inuu kala hadlay madaxweynaha uu yidhi ha qorane inta dhegaysigii shalay loo diyaargaroobayay waxaa dadka maraykanku ay aad u eegayeen sida arrintan uu aqalka cadi uga falceliyo haddaba madaxweyne trump arrintan dhegaysiga wax ma ka yidhi waa kan mar kale jamaal cabdulaahi ha already waxa- durba uu ka jawaabay een, ah, een, waxa uu ka bixiyey laba maaragtay een, ah, een, twitter buu ka jawaabay oo uu maaragtay uu sii daayey ninkii michael flynn oo een, ah, shaqada laga eriyey oo fashilmay in uu a d c ba dusha uu ka saaro een, ah, xukuumaddii horeete ee barack obama oo uu yidhaahdo een, dadka shaqadan oo kaleeta qabta waxa weeye dibagal baa lagu sameeya waa la baaraa een, ah, marka waxaa la siiyaa waxa la yidhaahdo security clearance amaba een, in een, ah, een, la hubiyo in ay xejin karaan sirta dowladda oo kaleeto marka wuxuu yidhi een, ah, obama iyo een, ah, xukuumaddiisii baa ninkan een, ansixiyey oo een, een, sii daayey laakiin arrin maaragtay een, weli een, een, la aqbalay maahan sababtoo waxaa soo baxaya warar kaleeto oo in madaxweyne obama uu een, uga digay in uusan ninkan een, shaqadaas uusan u magacaabinin kulankii ugu horreeyey oo maaragtay een, xulku xilku wareejinta ahaa eedaha ay isweydaarsanayaan aqalka cad iyo saraakiishii hore ee maamulka obama ayaa u eg kuwa sii soconaya hase yeeshee hay-adaha sirdoonka sida f b i da iyo xubnaha koongareeska ee ka shaqeeya guddiyada sirdoonka ayaa iyagu u eg kuwa is-eedaynta socotaa ayna hawshooda ka weecinaynin xaggee ayaa haddaba baadhista jenaraal flin la filayaa inay ku dambayso wallahi niyo arrintan way soconaysaa een een ah, intii muddo ah kolley een ah, golaha shacbigana waxa weeye way ka bilaabanaysaa een ah, inuu saas oo kaleeto een meesha ay ku dhammaanayso een ah, lama oga laakiin waxaa cad in ay een ah, dowladda ruushku ay aad iyo aad een een ugu dadaashay oo marba marka ka dambeeya soo tarahaya inay aad iyo aad ugu dadaashay in ay faragelin ay ku samayso doorashooyinka een ah, maraykanka iyada oo rabta inay dhaawacdo een ah, gabadhii laga adkaaday ee hillary clinton een ah, um, een donald trumpna ay kor usoo qaado taas ayaa maaragtay marba marka ka dambeysa een ah, isu soo cadaynaysa laakiin een um, hawshu hadday bilaabatay een meesha ku dambeyn doontana maaragtay een ah, lama saadaalin kara iyo waxyaalaha maaragtay ka imaan kara aad bay u adagtay in la saadaaliyo dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka sanadka maraykanka oo shalay su'aalo weydiiyey saraakiil sarsare oo ka tirsanaa sirdoonka iyo xafiiska xeer ilaalinta ee dalka maraykanka intaynu barnaamij kan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag maxamed cabdixasan dheere oo inala socodsiinayay barnaamijka umuuraha islaamka aad buu u mahadsan yahay waxaanu kusii siqaynaa gabagabadii idaacadayada galabnimo xuseen barre aadan aan weydeysto inuu inoo dulmaro qodob iyo laba intii wakhtigu uu inoo saamaxo wararkii dunida ugu waaweynaa mahadsanid jacfar maamulka gobolka banaadir ayaa ka mamnuucay wadada makal mukarama inay isticmaalaan gaadiidka amisom laga bilaabo lixda maqribnimo ilaa iyo labayo tobanka habeenimo waxaa sidoo kale ay maamulka gobolka banaadir iyo guddiga isku dhafka ee loo magacaabay amniga ay ka mamnuuceen wadadaasi dacalkeeda in la dhigto baabuurta gaarka loo leeyahay si looga baaqsado weeraro qaraxyo ah oo gaadiidka loo adeegsan karo waxaa tallaabooyinkan ay imanayaan iyadoo si- iyadoo shalay makhaayadda lagu cabo kafeega lagu dilay afar qof weerar qaraxyo ah sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay toddoba qof afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa v o eda u sheegay in tallaabooyinkan ay qaadeen guddi isku dhaf ah oo ay ku jiraan maamulka gobolka banaadir oo loo magacaabay in ay sugaan amniga gobolka banaadir xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay idaacaddayadii galabnimo oo anigoo jacfar kukaay iyo xuseen barre aan la socodsiinaynana intaa ha inoo joogto intaynu dib u kulmayno nabadgelyo